habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha nofembar waa laba sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah jaamac buulo jaamac
idaacaddan aad ku maqal doontaana dhegeystayaal caaw waxaa ka mida qaar ka mida odayaashii dhaqanka ee soo xulay ergooyinkii soo doortay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo baaq muqdisho ka soo saaray adeer sagaal iyo toban oday dhaqameed oo boqol iyo soddonkii labayo tobankii ilaa soo dhisay lix iyo tobankii ayaa dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay oo sababo kala duwan u dhintay ugu yaraan boqol raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonnadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen nabad baanu doonayn nabadii hadda waxaa noo muuqata indhala'aan dhega'aan badan iska jirto waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee la dagaalanka ciqaab la'aanta dadka dembiyada ka gala wariyaasha ee labada nofembar oo maanta dunida laga xusay runtii waxaa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayna horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso laisku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka somalilan oo bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan meelaha dadka ay ka codayn doonaan doorashada saddex iyo tobanka bishan dhacaysa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono kongareeska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyo nasiibka ee sannad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan maraykanka arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lotry visa
xeerlaalayaasha federaalka ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka usbekistan ee sideedda qof ku dilay magaalada new york ninkan oo lagu magacaabo safiyula saibof oo sagaal labaatan jir ah ayaa baabuur uu soo karaystay jirsiiyey dad baaskiilo watay iyo kuwo lugeynayay oo marayay waddo ku taalla magaalada new york ee dalka maraykanka waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyadoo oo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey
taniyo intii dhibaatooyinka baahsan ee lagu hayo dadka muslimiinta ee ruingaha dalka mynamar ay ka bilowdeen ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi ang sansuki waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ku barakaceen dad ka badan lix boqol oo kun oo ruux afhayeen u hadlaya ang san suki ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka rakhina oo saaka ay timid sansuki oo hore iyadu u qaatay abaalmarinta nabadda ee novel peace priceka ayaa dhaleecayn iyo eedo adagba waxay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay uga jawaabtay dhibaatada haysto dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay ang sansuki ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo hadda ka horna waxa ay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka rohingaha ay yihiin kuwa la been abuuray qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon khiyaamo qaran iyo xatooyo lagu eedeeyey ee la xidhiira dhadhagaaqa madax bannaanida gobolka kataloniya xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaan ku jirin guddoomiyihii gobolka kataloniya carles bashdamon kaasi oo toddobaad ku sugan magaalada brussels ee dalka belgium kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu hor yimaado cadaaladda waxa uu ku gacan sayray eedeymahaasi oo ku sheegay kuwa siyaasadaysan oo aan dhexaad ahayn wuxuuna sheegay inuu sbain ku soo laaban doono keliya haddii la damaanad qaado in hanaanka sharci uu noqon doono mid dhexdhexaada oo aan dhinac u janjeerin afhayeen u hadlay xisbiga haya talada dalka sbain popular party ayaa wakaaladda wararka e a b u sheegay in guuldarrada carles bachdemon ee ah inuu hor yimaado maxkamadda ay keeni doonto in ay soo saaraan amar xarig ah oo ay ku dalbanayaan in lasoo masaafuriyo xereerayaasha dalka sbain ayaa dacwad ka diiwaangeliyey afar iyo toban ka mid ah hogaamiyaashii gobolka catalonia oo uu ku jiro carles
aan ku bilownay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa aas-aas u ahaa boqol iyo soddon oday dhaqameed oo soo xulay ergadii soo dooratay xubnahaasi sagaal iyo toban ka mid ahaa odayaashaasi ayaa geeriyooday oo siyaabo kala duwan loo dilay waxaa kaloo la dilay qaar badan oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaashu ay soo xuleen taasoo keentay in odayaasha ay ammaankooda u baqaan oo ay ka gaabiyaan arrimihii nabadeynta iyo ku wacyigelinta bulshada sidii xasilooni dalka loogu soo dabaali lahaa haddaba maanta ayaa dallad ay ku midoobeen odayaashaasi waxaa muqdisho ay ka soo saartay warmurtiyeed ay dadka ugu baaqayaan in dowladda ay taageeraan kana shaqeeyaan amniga wariyeena maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa baaqooda ka wareystay xogayaha dalladda ugaas maxamed bashiir ugaas xasan kumnikeyga aan maanta soo saarnay wuxuu ahaa sagaal qodob buu ka koobnaa horta kow midda labaad ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in aan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladda qaybaheeda kala duwan heer qaran heer maamul goboleed aan ugu baaqno nabad barwaaqo iyo horumarinta dalka sugidda iyo isku xidhnaanta dhammaana dhinac layska wada dhigo wixii khilaafaad iyo dhiba jiri kara oo guud ahaana loo socdo sacyiga ah sidii one vote one man loo gaari lahaa laba kun iyo labaatanka insha allah nuxurka ugu muhiimsani waa qodobada sagaalka ay xabaarsanaayeen waxaa weheliya in duubo in qaranka soomaaliyeed uu u wada guntado difaaca dalka sugidda amniga iyo xasilinta dadka dalka dii iyo ummadda si looga sabatabaxo dhibaatada dhaqandhaqaale siyaaso bulsho iyo deegaan ee jirta taasna lagu taageero dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena ay far iyo faraabta isku noqdaan dhammaan khilaafadooda meel layska dhigo waa gartay odayaashiinan dhaqanka marka laga reebo inaad markii wax la xulayo iyo markii qabiilku wax qaybsanayo iyo markii siyaasad dowladda qabiilka looga raadinayo in lada arka mooye waxaad ka gaabiseen baa laydinku eedeeyaa nabadeynta iyo hawshii odayaasha dhaqanka lagu yaqiinay marka maxaa soo cusbooneysiiyey maxaa soo cusbooneysiyey baaqiinan adeer waxaa weeye horta annagu waayeel waayeel waayeel qaran dowladeed baanu nahay inaan mar walba qaylino ama dhaliil jirto sheegnana annaga shaqadayda ma aha laakiin marka ay ay dhabtay saaca geesaha qaba gaarto ayaa waxaanu ku khasbannahay inaanu qaranka difaaciisa iyo isberbertaaga dowladda dhexe iyo ma iyo maamulka maamul goboleed oo dhan iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare iyo dowladda oo dhan inaanu isberber taagno hiili hoona u fidino markaasay noo tahay annagu inaanu shacabkani ku boorino inay gacmaha isqabsadaan maadaama aanu nahay lafdhabar sii dhistay qarankan soomaaliyeed golayaashiisa hogaaminta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ka dhasheen sidaa awgeed ujeedadayadu waxay tahay maanta inaanu dib u baraarujinno isku xidhnaan in la muujiyo xaaladda adag si looga hadda maxaa idin soo kiciyey adeer sideed sagaal iyo toban oday dhaqameed oo boqol iyo soddonkii labiyo tobankii ilaa soo dhisay lix iyo tobankii ayaa dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay oo sababo kala duwan u dhintay ugu yaraan boqol raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen intaas oo dhanna waanu si gaar aan uga hadlaynay nabad baanu doonayni dowladda waxaan ku boorayna inay nabad ku baaqdo nabadii hadda waxaa noo muuqata in aan indhala-aan dhigal-aan badin iska jirto sidaa awgeed waxaana soo kiciyey in aanu shacabkana ku boogaadino inay dowladda dhexe iyo qaranka isbarbar taagaan nafteed difaac noqdaan inta oo dagaalka wadana waxaan ugu baaqaynaa nabad inay qaataan iyo dib u heshiisiin hadday qaadan waayaanna dowladda xaq xil wuxuu ka saaran yahay mataqaanaa inay shacabkooda badbaadiso annaga dawladdan hadda lix bilood bay jirtaa xilli aan ka cabanna ma joogto dawladdii horena ood bay ka kaya saartay oo angool bay nagu haysay angool waxaanu noqonnay guryaha lagu ooto oo mataqaanaaye meelaha la iska dhigo
kaasina wuxuu ahaa xogeeyaha dalad ay ku mudoobeen oda dhaqameedyada ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo isagoo muqdisho jooga u warramaya wariyaheena v o a maxamed colaad xasan
fid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington sicir barar saameyn ku yeeshay miciishadda ayaa ka jira suuqyada magaalada boosaaso ee puntland kadib markii muddo toddobaad ah ay xirnayd dekedda shalayna mudaharaadka xirnaanshaha dekedda looga soo horjeedo oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof laba kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa tegey suuqa boosaaso warbixintan ayuuna nooga soo diray
iyo barbana lagu dhuftee nagu dhufayntiis iyo barbana lagu dhuftee lacag way ku sii aadaa weli intaan kusoo arkay baa lacag kusii siiyaday marka jaban raadisaan lahaa meel baan ka soo dhaqaaqayo waxaasi meel ka jabando xilli ay weli taagan tahay arrinta xirnaanshaha dekedda magaalada boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimi maciishadda waxaana xidhan qaar ka mida baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo weliba bagaashka xaawo cawil axmed iyo xaliime axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganayay suuqa ayaa sheegay in lacagtii ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kac ay ku sameeyeen ganacsatada raashinka xaliime axmed baa lay dhahaa xalimo alaabtanaa wadataa bal nooga waran suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xidhay dee shacabku wax badan bay dareemayaan insha allah in cabashadayada naloo gudbiyo baanu ilaahay ka rajaynayna hadda halka waxaa kuu yaalla bur beriis saabuun caano iyo sharaab bal waxaad iga wartaa qiimaha lagaasi iyo qiimihii hore lagaasin jiray wax badan faraq weyn baa u dhexeeya hadde waa kaa marka hore maxaa lagaasin jiray shay walba waxbaa hal doolar ama hal doolar iyo bar waxbaa ku darmay hadde waa kaa arrintu arrintan maxaa u sababeynaysaa waxaan u sababaya dee dekedda darteed aniga magacayga waxa la dhahaa xaawo cawil axmed waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxa weeye magaalada ganacsigeedu wallaahi aad buu sixir barar baa jira aad baa alaabta qaali bay u tahay anu waxaan ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meheradley baan ahay waxba maanabo maba sii gadno waxba waxaa weeye sonkortaa waxaan kusoo qaadan jirnay toddobiyo toban doolar hadda waxay noqotay soddon iyo afar doolar burkana burka labiyo toban baan kusoo qaadan jirnay hadda labaatan bay maraysaa wallaahi dadku danyar buu ahaa waxbana halkama gato waxaa weeye nin walba albaabkii soo xirta dad masaakiina ku noolaa dad ganac aan waxba haysan baa ku noolaa dukaan yar baan haystay marka waxba kala socod ma leh hadda suuqa bartamaha magaalada boosaasaa joogtaa maxaa u joogtaa hadda waxaan joogaa waxaan soo doontay inaan wax ka taan soo doontay lacagtaan saddex way goyn weyday waa sida
qiimaha kor loogu sameeyey aad sixir bar aad xoog lan baa jira cumar ciise oo ka mid a ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sare u kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan xaaladda suuqa boosaaso waa wax yar suuq xumaa jira suuq oo kala xihan ganacsatada oo dekadii way xihan tahay suuq aad buu yiri uu hooseeya ganacsigu waaya ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga dadka aad bay idinkaga cabanayaan waxaa la leeyahay sarokac baa ku yimi qiimihii ganacsatada kor ugu qaadeen waa jiraa sarokac waa imanaya markii wax kasta go-aaneyn oo cashuurtii dekada la kordhiyo wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadki shacabka bay noqonaysaa ina fuusho dekadii markii cashuurta la kordhiyo marka dee waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dowladdu inay gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caanaha iyo wax kasta waa qiimo koror qaarkood waa go-an yihiin magaalada ka go-an yihiin qaar ka mida waxa dee wixii markay qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinaya inta wixii bahalkii ku gadmaayo ya waa la dhaqaalin wixii la saari karo la saaraya waa tahay qaar ka mida bakhaarada waa xiran yihiin maxaa nooga sheegi kardhaa ee sababta loo xiray sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanaya qiimihii baa la kala garan yahay dekadii wax ka soo baxaaya qiimihii wax la siinaayo saasaa loo kala ogaanaya macnaha in la kala ogaadaa la rabaa marka haddii dekadii dib loo furo qiimaha ma sidiisa ku socelinaysaan qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awal hore laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya gudaha magaalada boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen yuusuf maxamuud v o a Bosaaso
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sida ay sheegtay qaramada midoobay kow iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay in ka badan sagaal boqol oo weriye ayaa lagu dilay dunida iyagoo hawshooda gudanaya waxaase walaac uu ka taagan yahay in tobankii kiisba keliya mid ka mid a loo maxkamadeeyo kuwii geystay dembigaasi dembiyada laga galo wariyaasha oo lala baxsado waxay dhiirigelisaa kuwa dembiyada ku kaca taasoo saameyn ku yeelata bulshada iyo ilihii wararka ay ka heli jireenba haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka isu ciqaab la'aanta dembiyada laga galo wariyaasha waxaana laga xusay meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho wariyaheenna jaamac buulle jaamac oo istuudiyaha ugu weheliya ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay maxamed ibraahim macalimuw oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo nusoj aad iyo aad aad u mahadsan tahay maanta waxaan magaalada muqdisho ku xuseynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la-aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirada qaar ka mid a dowlad goboleedyada soomaaliya ururada bulshada rayidka saxafiyiin iyo dad kale oo u ololeeya xuquuqda aadamiga kuwaasoo dhammaantood maaragtay maanta goobjoog ka ahaa nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada muqdisho maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiinii oo aada wadaagteen runtii waxaa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayna horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso laisku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaanna ay ku heli lahaayeen islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha sidaad og tahay qodobka caalamiga ah layihahdo article nineteen waa wuxuu xusayaa maaragtay bani aadamku inuu xor yahay oo fikradiisu inuu soo bandhigo xor yahay sidoo kale dastuurkeena qodobka labiiyo soddonaad isaguna arrimahaasu ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahinta uu ka hadlaya ray maaragtay qowlka marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo la isku tatarsiinayay maadaama soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safka hore uga jirto meelaha aan la xisaabtan la-aantu ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha inaad isxusuusisaan aada isku dhiiragelisaan mooye ma jirtaa wax tillaabo ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelaa arrimahaasi runtii markaad fiiriso sida fahamka uu ahaa sanado ka hor waxaan xusuustaa sanadkii labada kun iyo maaragtay kow iyo tobankii oo kale sagaal iyo toban wariyaa soomaaliya lagu dilay marka xilligaas siday xaaladdu ahayd iyo hadba siday isu soo hagaajinaysay waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay in hadda dowladdu lafteeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walboo tacaddi u geysanaysa wariyaasha islamarkaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walba urradii saxaafadii iyo dhinacyadii o dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlayo anshaxii saxaafadda sida lagu hagaajin karo saxaafadii ay ku horumari karto marka wax weynaa isbedelay marka waxaas maaragtay in laga faa'iidaysto oo ay ay noqoto mid horey loogu sii socdo islamarkaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada marka loo geysto wariyaasha ayaa maaragtay aada muhiimka u ahaa waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan nahay saxufiyiin waxba kama qaban karno laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awoodda u leh hay-adaha amnigu aan ku tirtirsiinaa inay wax ka qabtaan qaramada midoobey warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in kow iyo tobankii sano ee ugu dambeysay la dilay sagaal boqol oo wariye hal ka mid ahna loo xukumay dadkii dembigaa geystay ma la og yahay tirada wariyaasha soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo sagaashan iyo kowdii ilaa iyo hadda aada iyo aad horta wariyaasha soomaaliyeed maaragtay sida hay-adaha caalamigu qoraaladooda ku qoran ee tan iyo maaragtay burburkii dowladdii dhexe ee waxay ee, toddoba iyo lixdan wariye ayaa laleeyahay waa ku dhimatay laakiin anigu waxaan aaminsanahay ee inay intaa ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo sanadihii u dambeeyey ee sanadkii hadda lasoo dhaafay saddex wariye ayaa soomaaliya lagu dilay oo gabar ay ka mid ahayd ee, kuwaasoo laba ka mid a la bartilmaameedsaday ee, sanadkan afar wariye ah ee soomaaliya ku dhimatay ee, mid ka mid a badweyne ku dhintay allah u naxariista cabdullaahi cusmaan macalin ee, laba ka mid a qaraxii hadda ee, afar iyo tobanka oktoobar ee dhimashada badan geystay ku dhinteen ee, cali nuur sayid axmed iyo ee, cabdullaahi cusmaan faarax ee, ee, jacfar ee, ee, daacado isagana wariye soomaaliyeed oo, ee, ee, toddobaad ka hore waxaa lagu dilay meel ay isku xabadaynayeen shabaab iyo ee, ciidamada amisom magaalada afgooy marka waxaad fahmaysaa in weli dhimashadii ay jirto laakiin ee, dalalkii la bartilmaameedsanayo wariyaashu ay bartilmaameedka ahaayeen yaa maaragtay hoos u dhacay laakiin tiradii weli waxaad moodaaba inay sii badatay oo halkii sanadkii hore ay ka ahayd saddex inayba afar noqotay ugu dambayntii macalimu dadkana dhegaysanaya waxay isweydiin karaan soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la-aan uu ka jiraa oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeenin marka wariyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan runtii ee, wariyaashu ee, inkastoo shacabka soomaaliyeed ay ka mid yihiin haddana runtii xo- waxay hayaan shaqo aada muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo ee, dhammaan maaragtay wixii ee, xuquuqaadha qofka bani aadamka uu lahaa marka wariyaashu ee, runtii dadka soomaaliyeed ay lamid yihiin dadka muslimka ay lamid yihiin laakiin ee, runtii waxaad moodaa in iyagu si gaara loogu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan masuqmaasuqi inay ka hadlayaan ee qof kastoo xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego marka waxaa la aamusinayaa warbaahintii waxaana rajaynayaa hadda waxaa socda dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayn in wax laga bedelo marka arrimahaasa maaragtay meeshay ku xusan yihiin waxaana rajaynaynaa xaaladdu inay wax iska bedeli doonto haddii eebba idmo laakiin wariyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaaraha laga dhigtaa waa loo hanjabaa waa la xiraa ee xarigooduna runtii aad u badan yahay markaad fiiriso ee dhammaan soomaaliya o dhan uu ku firarsan yahay kaasina wuxuu ahaa xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nusuj maxamed ibraahim macalimu waxaanu u warramayey jaamac buule jaamac
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a dalka kenya arday ka badan hal milyan ayaa shalay u fadhiistay imtixaanka shahaadada dugsiyada hoose dhexe waxaana wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in sanadkan ay ku soo biirisay mashiinno casri ah oo dadejinaya sixitaanka imtixaanada waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray mashiinno casriya oo dadejinaya sixitaanka imtixaanaadka ah ayaa lagu soo kordhiyey waxbarashada asaasiga ah ee waddanka kenya sannadkan ardayda fasalka sideedaad u fadhiisanaya waxaa la filayaa in natiijada imtixaanaadkoodu ay ku soo baxdo si ka duwan sidii hore kadib markii lagu soo kordhiyey ilaa iyo labaatan ka mida mashiinnada dadejiya imtixaanaadka oo ay ku baxday ilaa iyo sagaashan milyan oo lacagta kenya sida ay sheegeen golaha imtixaanaadka waddanka kenya qorshahan ayaa waxa uu yahay mid looga gudbayo toddobiyo tobankii sane lasoo dhaafay labaatan mashiin oo la isticmaali jiray oo dib u dhac uu ku yimid iyadoo tirada ardayda u fadhiisatay imtixaamka shahaadada k c b e da ee dugsiga hoose dhexe lagu qiyaasay sanadkan hal milyan saddex kun shan boqol iyo lix iyo konton arday islamarkaana la wadageliyey magacyadooda iyo xogtooda oo dhan kombiyuutarada sida uu sheegay guddoonka sare ee imtixaanaadka waddanka brofesor george magoha ardaydaa shalay u fadhiisatay imtixaanaadka qaybta ah maadada sawaaxiliga waxaa ka mida gabadha la yidhaahdo misoga margaret ee iskuulka joyland special primary school oo ah iskuulaadka baahiyaha gaarkaa qaba ee deegaanka kisumu iyadoo markaasi u fadhiisatay maadada sawaaxiliga islamarkaana kalsooni weyn ay ka muuqato iyadoo labadeeda suxul qalinka ku cadaadinaysa islamarkaana farqu xoon dhigaysa ardayda kale ee iyaguna la wadaaga iskuulka baahiyaha gaarka ee joyland ayaa dhammaantood waxaa ka muuqatay fikir wanaagsan iyo qaabka markaasi adeegyada dheeraadka loogu sameeyey taasi oo ah mid soo jiidan karta dhiirigelinta hannaanka waxbarashada ee loogu talagalay carruurta curyaamiinta ama markaasi lixaadkoodu uu kala dhantaalan yahay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo isaguu shalay kormeerayay meelaha imtixaanaadku ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay in ka badan shan iyo labaatan bilyan in lagu kordhinayo dhaqaalaha dugsiyada waxbarashada lacag la-aanta kaasi oo qayb ka ah barnaamijka ajandada jubilee ay ku doonayso shanta sane soo socota in lagu xoojiyo tayada waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose yaasiin ciise wareere v o a nairobi
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington caweysan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana balan jalcaan oo dhankii muusiga iyo heesaha waxaa idinku soo maqan heesta magan waxaa ku luqeynaya dayax dalnuusha
mowlowalayo muslinkaaga idil adigoo maciine
weyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indilena halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeesyada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono kongareeska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan dalkan maraykanka arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lotry visa xeeralayaasha federaalka ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka usbekistan ee siddeedda qof ku dilay magaalada new york ninkan oo lagu magacaabo safiyula saybof oo sagaalaatan jir ah ayaa baabuur uu soo karaystay jiirsiiyey dad ka baaskiilo wata iyo kuwo lugeynaya oo maraya wadda ku taalla magaalada new york waxaana ninkaasi caloosha ka togtay booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay wixii uu sameeyey tan iyo intii dhibaatooyinka baahsan lagu hayay dadka muslimiinta ee rohingaha ee dalka mayanmar ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi angsan suki waxaay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ka barakaceen dad ka badan lix boqol oo kun oo ruux afhayeen u hadlay angsan sukiya ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka rakhna oo ay saaka timid waxaana la sheegay haweeneydaasi in ay hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee novel peace brice waxaana dhaleecayn iyo eedo adagba ay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay uga jawaab bixisay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay angsan sukiya ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo hadda ka horna waxay ishaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka rohingaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa la been abuuray
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyeyba aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington somalilan saddex iyo tobanka bishan waxaa loo dareeri doonaa doorashada madaxtooyada waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku baratamayaan saddexda musharax ee saddexda xisbiya ee dalkaasi siyaasadeed ee somalilan dhinaca kalena gudaha doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta aan ku celiya halkaas dhegeystayaal dhinaca kalena guddiga doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan goobaha loo qorsheeyey in dadka ay ku codeeyaan wariyaheenna sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay afhayeenka komishanka doorashooyinka somalilan siciid cali muuse ayaa waraysi gaara uu siiyey laanta afka soomaaliga v o a waxa uu kaga warbixiyey koob iyo labaatan degmo doorasho oo ay u diyaariyeen qalabkii codbixiyayaashu ay ka codayn lahaayeen oo halkaasi la geyn doono iminka hawsha aanu wadnaa waxa weeye markii waraaqihii aanu keennay goob kasta intii waraaqa ay lahayd iyo intii dheeraadka ahayd ee boqolkiiba laba loogu talagalay intiiba sanduuqa lagu ridayaa waraaqihii foomkii sanduuqa lagu ridayaa shaabadihii sanduuqa lagu ridayaa wax walba sanduuqa lagu ridayaa sanduuqii baanu iminka cabaynaynaa oo cabayntoodii sanaadiiqdii ay dhammaatay kuwaasaa la qaadi doonaa waxaa la geynayaa goobaha ayaa loo kala rari doonaa degmo degmo maaha gobol gobol imika degmo koob iyo labaatan degmo doorasho baynu leenahay koob iyo labaatanka degmo doorasho ayaa loo qaybinaya dhanka kale waxa uu iiga warbixiyey ardayda jaamacadaha ee ka qaybgelaya doorashooyinka oo ay u bilaabeen tababaro kala duwan
sidaad ogsoon tahay arday kumaankum gaadhaysa ayaa ka shaqayn doona goobaha doorashada kun iyo lixdaa boqol iyo labaiyo afartanka goobood oo aan kuu sheegay mid walba laba arday iyo laba qof oo kaleeto afar qof oo commishanka ka socda ayaa ka shaqaynaya waxaa laga yaabaa qaar kale oo safagayaal la yidhahdo dibadda jooga iyo qudhoodu inay soo raacaan marka dadka aanu imika tababaraynay waxaa weeye guddoomiyihii iyo xoghayihii oo aanu ka qaadanay guddoomiyihii goobta iyo xogayihiisii oo aanu ka qaadanay ardayda jaamacadaha sidaa la socoto sagale maanta lixda gobol doorasho ee jamhuuriyadda somalilan waxaa ka bilowday tababarkaas ardayda lagu tababarayo jaamacadaha intaasoo jaamacadood waxaa ka bilowday maanta tababarkii tababarkaasi ardada waxaa lagu tababarayaa hawshii ay goobahaasi ay tegayaan ay ka shaqaynayaan wixii ay qaban lahaayeen haddii ahaan lahayd sharci haddii ahaan lahayd buugga tababarka haddii ahaan lahayd qof walba waxa uu qabanayo nidaamka qofku ilaa uu soo galo marka la diiwaan gelinayo marka uu kaarhkiisii codbixinta dhiibto marka buugga laga eegayo inuu ku jiro liiska iyo in kaleeto waa la jeegaraynaya qofku kaarkiisa iskala soo ordi maayo ma oranayo waan codaynaya laakiin haddaanu goobta ku qorayn dee loo ogolaan maayo waa inuu qabtaa goobtii uu ku qoraa qofna goobtiisii goob aan kama codayn karaayo sidaa darteed ayaa loo jeegaraynaya marka horeto qofku inuu kaarhkani uu sitaa horta kaarhkiisii yahay inuu goobtan ku qoran yahay halkaasaa laga soo jeegaraynaya deetana waa haddii uu ku jiro waa la waa la loo soo ogolaanayaa kaarhkii baa laga qaadayaa waa la jeegaraynaya haddana markaa la jeegaraynaya kaarhkiisii waa laga reebayaa marka uu warqadda soo calaamadiya sanduuqa ku rido ayaa markaa kaarhkiisii la siinaya qofka sidaasu markaa qofku codbixintiisii ku dhamaysanaya lakiin dadka waxaan uga digaynaa qofna inuusan la imanin uusan tegin qoobtii uu ku qoraa m maahe goob kale inuusan tegin waayo halkaa waa lagaa soo celinaya waxaad ka liiska goob kasta liiskeedu wuu qoran yahay waa laiskaraysan yahay sidee ku kala garanayaan dadku waxay ku kala garanayaan waxaa weeye kaarka uu sito qofku xaggiisa dambe ayaa waxaa ku qoran goobta lambarkeeda iyo magaceeda sidaasa qof walba markaasi goobtiisii uu u tegay ugu dambeyntii siciid cali muuse afhayeenka komishanka doorashooyinka somalilan waxa uu fariin u diray codbixiyayaasha somalilan dadweynahana waxaanu leenahay dad qof walbow kaarkaaga adkayso goobta aad ku qoran tahay la kaalay goob kale ha isku dayin inaad tagto waa lagaa celinaya waa xadhig ciidamaha jooga oo ilaalinaya marka qofkaasi xaqiisi xitaa waxaa laga yaabaa inuu waayo codayn uu codka ku bixin lahaa haddii uu isku dayo inuu meelo kale waayo calaamado badan baa jira oo imanaya iyaguna farta waxaa loo gelinaya khad kaarka markuu yimaado kaar baan iska sitaa qof kale hadduu soo qaato sidaasaa loo eegaya haddii uusan qofka qofkii ahayn iyo qalab baanu keena iyagana xaqiijinaya wax kasta oo xaqiijinaya qofku inuu qofka yahay marka dadku taana ha iska ilaaliya intaasaanu kula dardaarmi sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa haddaba v o da ayaa waxa ay waday warbixinno taxanaa oo ay ku eegeyso geedi socodka doorashada somalilan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee warbixinadaasi oo magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye
kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay ee taxanihii aynu ka eeganay gedisocodka doorashada somalilan muddo toban maalmood ku siman ayaa ka hadhay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee somalilan ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii kuwaas oo kale ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socotaa ku jirto walow ay jireen duruufaha aynu kaga soo hadalna qaybihii hore ee taxanahan haddana waxaa isweydiin mudan doorasho nooca ma ah ayay u baahan tahay somalilan inay ka qabsoonto waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee somalilan maxamed barwaani
somalilan doorashaday u baahantahy waxba inay gasho doorasho maxaa la yidhahdaa xora oo xalaala oo ay ka mid tahay saxaafadoo xora huyuma reerkan dhibaato loo geysan hantida ummaddan lagu takrifino dowladdu maxaa la yidhaha kontaroosho iyadoo loo siman yahay maxaa la xusbiyada ama tartam ay u siman yihiin dhammaan agabka iyo maxaa la yidhahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yidhaha imkaaniyaadka komishinkoo madax bannaan saxaafadoo madax bannaan civil societygo madax bannaan macnaha waxa weeye doorashadan eegana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumar ay qabtaan ayaan eegana runtii wayna muuqataa runtii waxyaaba fara badanoo fiican waynu qabanay waana qabanaynaa inta runtii inaga khaldana inaynu saxno waa laga maarmaan kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah lafahantooda ayaa qaba aragtida ah inay somalilan u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida uu v o a u sheegay conrad hayne oo xubinka ah kormeerayaashan isagoo aada uga taxadiraya inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hordhacayn warbixintooda maalinta doorashadii kadib ah ayaa waxa uu yidhi So what I can say for the future is Somaliland waxaa needs to keliya keep doing mustaqbalka ka odhan karaa waxa weeye The other somalilan waa inay outstanding sii joogtayso issue oo is, halkan of hore uga course, that socoto the arrinta last kale ee taagan parliamentary waxay tahay markii u was in dambaysay ee doorasho 2005.
baarlamaan la qabtaa That's a waxay long time ahayd for 2005 a parliament to be taasoo in sida la place, wada ogyahay as ah is- waqti as aad is u widely dheer in golo baarlamaan And the other fadhiyo issue is that iyo Somaliland arrin kale oo ah dib u dhacyada doorashooyinka oo mararka qaarkood sabab macquul ah delayed, dib ugu dhacday sometimes for very good annagu ma reasons.
odhanayno dib u dhacyadaasi waa la baajin delays karayay are dhammaantood unavoidable laakiin way jirtaa taariikhdaas ah dib u dhacyada doorashadu sidaasi darteed So, walow I aanan can't samayn make karin soo jeedimo oo aan jeclahay inaynu sugno sida wax u dhacaan haddana waxaan leeyahay somalilan waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ee ay samaysay imikana waddo and doing it better and better all the time.
geesta kale dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinku kuma koobayaan xor iyo xalaal keliya doorasho ah inay somalilan u baahan tahay hase haatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku ladhan astaamaha ay leeda doorasho loo baahan yahay inay qabsoontaa sida ay sharaxayso maariya cabdulaahi gaxeer oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay hargeysa waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada ciddii ku guulaysataa iyo cidda laga guulaystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku sallaysan mid cid kastaaba ay een, ay uga qayb qaadatay oo ay ciddii codaynaysa ay codaysay ciddii een, codkoodii uu ku guulaystayna ay isu hambalyeeyaan sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay waxaa hore somalilan uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego u dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbayn cidda uu codaynayo codkiisa dhiibtay haddaba jid nooc ma ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahan yahay lagu gaadhayaa waxaa weydiintaasi ka jawaabay guuled axmed jaamac guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeeda iyo hargeysa doorasho intaa ka hoosaysa halbeeggeedu ka yeeryahay soomaalina loogamana baran haddana lagama filayo waxaa lagu daari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka u yaalla la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray iyo sidoo u shaqaynaya lalana shaqeeyo aan laguna xadgudbin nidaamka doorasho ee dalka u yaalla oon laisku dayin in la farafareeyo habka doorashada ay u dhacayso taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in waxa looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod een wax kale looga baahnay annagoo ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka oo isu bahaystay gobollada somalilan oo dhan inaanu indhaindhayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka waxaan si gaara u e- e- e- isha ugu haynaa xorriyadda hadalka bannaanbaxyada iyo saxaafadda ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama iman waanu ugu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay-adaha amniga oo oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo kun lix boqol iyo labayo afartan goobood oo ku kala yaalla koob iyo labaatan degmo doorasho oo somalilan oo dhan ah sida komishinku sheegay geesta kale marka la eego tiradii hore isu diiwaangelisay waxaan kaadharhka qaadan dad tiradoodu tahay boqol iyo sagaal iyo lixdan kun laba boqol iyo labayo afartan cod bixiye taas oo sababta loo aanaynaya in aanay qaadan ay v o a weydiisay guddida doorashada ay ku sheegeen dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen islamarkaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saamayn ku yeesheen dhegaystayaal waxaa intaasi inuugu dhan qaybtii u dambaysay ee taxane aynu ku eeganay geedisocodka doorashooyinka somalilan kuwii la galay ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinla socodsiinayey oo idinku dhaafaya ammaanaha allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barkad maxamuud kaariye oo si faahfaahsan taxaanaha afar qaybood ay noogu soo diyaariyey doorashada ka socota somalilan halkaad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a haatanna waa isla barkad maxamuud kaariye iyo doodii gaabnayd
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee maantiya caawa waxa uu idinka imanayaa magaalada hargeysa somalilan waxaa wakhtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyeyba inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi weliba uu keenayo isbeddel hore looga wadayo somalilan halka ay maanta joogto haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan waa mawduuca dooda ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi waa cabdirashiid jeeni oo ka socda xisbiga waddani maxamed galool oo ka socda xisbiga ucid iyo sidoo kale xuseen badhaani oo ka socda xisbiga taladahaya kulmiye aan marka hore midigta ka bilaabon ku bilaabo jeeni cabdirashiid bismillaahi raxmaan raxiim horta kelmadda isbeddel dee waxa weeye markan iyadaba qeexo waxa weeye xalkiisii uu joogay hore looga sii wadayo ama isbeddel la samaynayo oo waxaa hadda jooga wax ka fiican la keenayo ayaa la yahdaa isbeddel marka maadaamay sidaa tahay an- anigu waxaan ka hadli karaa kolley xisbiga dee wadani oo xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay isla markaana u qaabaysan yahay inuu waddanka ka dhaliyo isbeddel isbeddelka la sheegayaana ee aanu dhalinaynaana ee, wuxuu ka muuqdaa structureka iyo qaabdhismeedka iyo sida uu u dhaqamo xisbiga wadani oo ka duwan sida ay xisbiyada somalilan u dhaqmaan ama u dhisan yihiin aanu imaado maxamed galool oo ciid ka socda ha princibale annaga waa se bulshaduna ka dharagsantahay een, kulligeena aynu wada ognay waa xisbigaygu wuxuu taagay isbeddel isbeddel dalkan loogu dhaqaajiyo xagga horumarkuu taagan yahay waxaa taa ka dheehan kartaa waxa uu ku hadlo guddoomiyahayagu iyo habdhaqanka guddoomiyahayaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo istarajarka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel usoo samayn kari waayey qofkii shalay isbeddelka samayn kari waayey maanta ma samayn kara isbeddelka kii shalay fashilmay ma samayn kara isbeddelka ku cusub baa samayn kara isbeddelka bar- isbeddelka waxaa samayn kara barnaamijkayaga waxaa isbeddel samayn kara hogaamiyahayaga waxaa isbeddelka samayn kara xisbigayaga aanu imaado xuseen badhaani xisbiga kulmiye ka socda walaal in in- in arrinkan isbeddelka waxa bilaabay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa isbeddel sameeyey oo xukuumaddii in, daahir yaale markuu ah, la tartamayey yidhi isbeddel baan samaynaynaa In, sida dhabta ana isbeddel wuu sameeyey dhinacyo fara badan oo dhinaca infrastructureka isbeddel baa laga sameeyey dhinaca ciidamada isbeddel baa laga sameeyey In, dhinacyo fara badan baa horumar laga sameeyey isbeddelkuna waa horumarun in halkii ay joogta laga sii qaado maanta oo aanu nahay xisbigii talada haya oo uu isbeddeluna ku dhacay hogaankii markaa hore tartamayey oo imika uu yimid muuse biixi cabdi waxaanu ku rajo weynahay boqolkiiba sagaashan in- inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaadhsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa iminkana hoggaan xisbiya waanu ku kalsoonnahay inuu isbeddel samayn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweyne hore Een, marka la yidhahdo isbeddel dadka qaar baa waxaa laga yaabaa dhegaystayaasha ka mid a ama dadka sa- siyaasadda falanqeeya qaarkood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keeni kara aan ku bilaabay maxamed galool isbeddelka ay keeni karayaan waa isbeddelka waxa keeni karaya hogaamiyaasha xisbiga ma keeni karaan malxaysiinta xisbigu talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonaya waa hog- waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku ku xeeran sidii lalahaa marka qofku dhinto camalkiisoo keliya qabriga gala qofka aynu doorannay madaxweyne u doornay ku-xigeenka ayuunbaa kursiga ku fadhiisan isagaana isbeddel keeni kara waad ogtihiin qofka keliya isbeddel maanta keeni kara somalilan inuu yahay guddoomiyaha xisbiga uu cid injineer faysal calwaraabi iyo ku-xigeenkiisa labada musharaxee kale waynu soo tijaabinay isbeddelkay maanta samaynayaan shalay bay samayn lahaayeen isbeddelkay berri samaynayaan maantay samayn lahaayeen marka ma aaminsan inay isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale wa- dadka isbeddelka samaynayaan waa dadkaynu dooranno not dadka xisbiga ku jira dadka xisbiga ku jira dibadday ku hadhayaan sidii qabriga oo kale dibadday kaga hadhayaan kayagaana ugu macquulsan kayagaana isbeddel samayn kara dood kale halkan taagan cabdirashiid horta isbeddel dee marka la yidhaahdo waa marka koobaade ee, qof cusubuun inta la keeno lama yihahdo isbeddel buu samaynayaa barnaamijka la eegaa qorshaha la eegaa qof cusub wanaagna wuu ka dhalan karaa xumana waa ka dhalan karaan haddaanad garanaynin waxa laaliyo wax gudihiisa ku jira haddaanad garanayn labaduba way ka dhalan karaan Ee, is- annagu haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwannahay oonu isbeddel ku keenaynaa ee aan- aan labada xisbiye kale kaga duwannahay weliba ee, dee kulmiya oo jooga oo talada haya aanu kaga duwannahay waxa weeye toodu isbeddel maahay waa joogtayn weeye madaxweyne ku-xigeenkii toddobada sannadood ahaa madaxweyne ku-xigeenka ee kaa uu xuseen sh- ee sheegayo een, galool ee la- laga hadhayo ayaa weli sii fadhiyaya madaxtooyada marka eh, barnaamijkooduna de waa koodii waxay yahdeen kii kulmiye berigii hore ayuun baanu ka soo dheegnay marka annaga barnaamijkayga waa mid cusub guddoomiyaha iyaguna dee eh, murashaxu maaha qof hore u qa- uga qabtay somalilan xil executive waxaa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad maaha laakiin waxaa loo tartamaya waxa weeye xukuumadda somalilan oo ah jaangooyinta qaranka somalilan halka ugu dambaysa ee madaxweynaha taa ayaan la isku khaldin marka annaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halkaa madaxtooyada Een, aanu imaado xuseen badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arrintaa jeeni waddani ka socda yaa isbeddel keeni kara su-aashu ay tahay waxa weeye walaal waxaa isbeddel keeni karaa hoggaan baa isbeddel keeni karaa hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inaanu waa inu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imanka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran howlaha oo uu ku socdo barnaamijkiinu noo diyaarsan yahay waxa su-aasha kale waxay noqonaysaa uun yaa ku xeeran dadka ku xeeran ayay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidii dadkii mu- karaamada lahaa dadkii waddankan ama u soo halgamay ama dib u dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayey arrinka ah uu jeeni ka dhawaajiye ah madaxweyne ku-xigeenkii baa joogay oo markii hore madaxweyne ku-xigeenka walaa laguma khasaarin meel fiican buu gaadhsiiyey wuxuu qindi la ahaa madaxweyne silaayo madaxweyne silaayana wixii uu qabtay waxaba ku faana xisbiga oo hogaamiyaha xisbiga waddani baaba sheegta guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay waddadu marka kayay ku faanayaan uu madaxweyne ku-xigeen ku faani kari waayo walaal ma garanayo maxamed galool waxaad tidhi had iyo jeer dadka la soo tijaabiye ama hogaamiyaasha xisbiyada kale xisbiga cid weli lama tijaabin intaasoo sanno musharax buu ahaa faysal cali waraabe waxaa sannadaha hore lagu dooran waayey maanta lagu dooranaya maxayt waxaa sanadaha hore lagu dooran waayey waa ta aad tidhi ee v o edu maalintii saddexda musharax ee daahir yaale iyo axmed sinaan iyo faysal cali waraabe ay doorasho dhacdo axmed siilaayo guulaystay tii uu yidhi baa lagu dooran waayey ee ahayd inaanay weli bulshada somalilan gaadhin heerka uu marayay markaa faysal cali waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranayay maantana waxaan aaminsanay haddaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn haddaan ninjeclays wax lagu kala dooranay haddii barnaamij lagu wax lagu kala dooranay annagaa number one haddii musharax wax lagu kala dooranay annagaa number one haddii qorshe iyo balaan lagu kala dooranay annagaa number one so dood baa ka dhacday hargeysa saddexda musharax baa la iskugu keenay iyo saddexda ku xigeen somalilan oo dhan way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa de number one kii ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaaday musharax ayaga taasaan doonaya inay bulshada reer somaliya nala qaadato kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharax ayaga taasaan ku celcelinaya in badan cabdirashiid jeeni waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhasha laba shay oo la isku xidhay midi waxa weeye horta dee hal qof oo isbeddel dal dhan ka dhalin karaa ma jire waa tiim hogaamintuna waxa weeye tiimkaa sidaad hadba u liidh garayso oo aad jihada wanaagsan ugu riddo ta labaad ee isbeddelka dhalin kartaa waxa weeye dee markaad barnaamij cusub la timaaddo iyo wax cusub oo haddaad halkii hore sii waddo isbeddel dee ma imanayo halkii aad markii hore dee ka ciyaar gudaysay un haddaad weli sii waddo waxba ma imanayaan xisbiga kulmiye annagu xisbiga cidde talo isagu cidi uma dhiibanoo dee weli xil ma qaban laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwannahay aan la tartamayn waxaanu kaga duwannahay waxa weeye iyagu dee waxay ku fashilmeen oo iminka ay iyagu qirteen inay yidhaahdeen waddankan sixir barer ka jira waxba kama qaban karo waddankan aafooyin hadday tahay dhanka qabyaaladda iyo hadday tahay dhanka sixir bararka iyo hadday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta kuwa ayaanu annagu barnaamij ka leenahay siyaasadeed bulshada reer somalilanna laba sannadood laba sannadood baanu ku akhriyayna aanu lahayn halkaasaanu bedelaynaa marka isbeddelkaasi waxa weeye dad u carbisan oo tiima oo reer somalilan khibraddeedii dadkii ka soo shaqeeyena leh dad cusubna leh iyo dee siyaasiyiin reer somalilan oo garanaya waxa somalilan u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xidhayna isbeddelkaasaan ku keen waay xuseen badhaani walaal taa jeeni waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiya tii horu ku fashilmay hadday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil anu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan marka isagu ma fashil buu diyaariyey xisbiga kulmiya ma fashilmin siyaasad buu hagayey siyaasaddaa kolba cid baa garwadeenkaa anuu tii hore waxaan u haystaa in lagu guulaystay laakiinse ay jiraan qabyooyin haddaba imanka barnaamijkayaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaaru yahay inuu dhammaystiro qabyooyinkii horena dhammaystiro waddankana uu u horseedo horumar la taaban karo annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hogaamiyahayagii hore odaygayaga axmed maxamed silaayo aan gabagabadu imaado maxamed galool anigu waxaan ku soo gebagabeynayaa oon bulshada reer somalilan ugu soo gebagabeynaya waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysanno codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado codkeenna waxaanu ku geli karnaa jannada codkeenna waxaanu ku badbaadin karnaa qarankeenna codkeenna aynu ka nadiifinna qabyaaladda ninjeclaysiga waxaan diyaar u nahay haddii somalilan ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax bannaan qabyaaladii ninjeclaysi inaan cidina nagula tartamayn waxaan kelmaddeeda ugu dambaysa waxa weeyaan aynu codkeenna cibaado u bedelno codkeeda aynu jannada ku galno codkeenna aynu dalkeenna ku badbaadino codkeenna aynu dalkeenna ku dhisno iyo inaan ku duminin xuseen badhaani walaal waxaan ku soo gebagabeynayaa in in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay somalilan mid ah iyo somalilan horumarsan iyo somalilan adduunka ka qayba sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacbiweynaha waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idinku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas saddex iyo tobanka noofembar uun farta noogu rida laakiinse ninna xildhib nin kasta oo musharaxoo ku guulaysan waaya doorashada ha u dagaalamina cabdirashiid jeeni waa dhab somalilan isku duuban baynu doonaynaa qof walbao reer somalilanowna dee xasuuso siddeeddii sannadood iyo tobankii sannadood ee tegey miyaad horu martay mise waxbaa kaa dhinmay haddaad horu martay oo sidaan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horu mariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana dee waddani doori baan anagu kulena intaasaan kusoo gebagabayna dhammaantiin aad baa u mahadsantihin waayo dhegaystayaal intaas waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya amaana allah
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barqad maxamuud kaari ayuuna kaasi ahaa iyo doodii gaabnayd haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan barnaamijka wargeysyada ee toddobaadkan waxaa si wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre iyo weliba anigoo ah cabdixakiin shirwac aan ku bilownay wargeyska the guardian ee ka soo baxa dalka boqortooyada ingiriiska ayaa qormo uu daabacay maalintii axaddii ee toddobaadkan cinwaan uga dhigay maleeshiyada saddex iyo labaatanka qof ku dishay hotel ku yaalla muqdisho waxay isticmaaleen aqoonsiyo hay-adda sirdoonku ay leedahay waxa uu wargeysku ku bilaabay in maleeshiyadan oo dishay saddex iyo labaatan qof islamarkaana dhaawacay soddon kale maalintii sabtidii ay adeegsadeen aqoonsiga amaba waxaa loo yaqaano i d kaadhka dalkaasi si ay dhismaha hodheelka u galaan wargeysku qormadiisan waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in shan nin oo hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay xidhnaayeen lebiska ciidanka sirdoonka lagamana shikiyin markii ay galayeen hoteelka oo ku yaalla bartamaha caasimadda soomaaliya kadibna gaadhi ayaa lagu qarxiyey afaafka hore hoteelka oo si weyn loo adkeeyey ammaankiisa waxaa kaloo wargeysku sheegay in raggan hubaysan ay la hirdameen ciidamada in ka badan laba iyo toban saacadood kadibna ay qolqol u galeen hoteelka islamarkaana ay toogteen martidii ku sugnayd
geesta kale wargeyska washington post ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa sagaaliyo labaatankii bishan daabacay qormo uu kaga hadlayo xilka qaadistii taliyihii hay-adda nabadsugidda iyo taliyihii booliska ee soomaaliya wargeysku waxauu qormadiisa ku bilaabay xoogaga ammaanku waxa ay axaddii soo afjareen haysashadii maleeshiyada ee hotel ku yaalla caasimadda kadib qarax iyo toogasho ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof dowladduna waxa ay shaqadii ka fadhiisisay taliyihii sirdoonka iyo kii booliska iyadoo ay sii socdaan weerarada xag jirku wargeysku waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in tallaabadan golaha wasiiradu xilqaadista ay u sameeyeen ay timi kadib markii uu soo jeediyey wasiirka amniga maxamed abuukar islow waxaa kale oo wargeysku sheegay in tallaabadani ay timid saacada kadib markii lasoo afmeeray weerarka naase hablood iyo laba toddobaadun kadib markii ay in ka badan saddex boqol iyo konton qof ay ku dhinteen qarax weyn oo lala eegtay waddo mashquul badan oo ku taalla magaalada muqdisho kaasi oo noqonaya kii ugu xumaaya halkaasi ka dhaca wargeysku waxa uu si gaara uga hadlay weerarkan dambe ee galabnimadii sabtidii dhacay waxaana uu sheegay in kooxda al-shabaab oo uu ku sheegay inay tahay kooxda ugu halista badan afrika ay mas-uuliyaddiisa sheegatay waxaana uu intaasi sii raaciyey in cudummadu ay dib hoteelka ula wareegeen kadib markii ay dileen saddex ka mida maleeshiyada weerarka soo qaaday islamarkaana ay laba kale gacanta ku dhigeen
dhanka kalena wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee daily nation ayaa qormo uu toddobaadkan daabacay kaga hadlay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya isagoo daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya waxa uu u leexan karaa al-shabaab kuwa wax kormeera ayaana ka digaya arrintaasi waxa uu wargeysku qormadiisan ku bilaabay in xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee afrika uu ku guuldaraystay inuu xaqiijiyo in dhaqaalaha maraykanku uu siiyo soomaaliya aanu u tegin kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaana taasi ka digtay qaybta la socodka ee waaxdan maalintii isniintii wargeysku waxa uu soo xigtay warbixin afar iyo soddon boga oo lagu qiimaynayo hannaanka loo maamulo caawimada dibadda ee xafiiskan waxaana uu sheegay in koox baadhayaal ah ay xuseen in lixdan iyo lix milyan oo dollar mushaar ahaan loo siiyey ciidanka soomaaliya toddobadii sannadood ee lasoo dhaafay
qormo kale oo isla wargeyska ka soo baxa dalka kenya daily nation oo maalintii salaasadii qoray kaga faallooday orodyahanka mo faarax waxaana uu qoray qormo uu ciwaan uga dhigay mo faarax waa uu ka tegayaa alberto salazar oo muddo dheer tababare u ahaa wargeysku waxa uu qormadiisan ku sheegay in moo faarax aanu la sii joogi doonin macallinkiisa alberto balse uu dafiray inay xidhiir la leedahay qaadashada daroogo moo faarax oo afar jeer ku guulaystay orodka olymbiga ee tobanka kun iyo shanta kun ee mitir ayaa waraysi uu siiyey wargeyska dadsan ku sheegay in tegitaankiisu ay la xidhiidho ku soo laabashadiisa dalka britain
mo faarax oo ah nin asal ahaan soomaali ah ayaa wargeyska waxa kale uu ka hadlay muddada ay soo wada joogeen mo faarax iyo tababarihiisan waxaana uu sheegay in tababare salazar uu soo ahaa tababarihiisa tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii gobolka puntland ee dalkan maraykanka waxaana uu biladiisii u horreysay uu ku guulaystay isla sanadkaasi guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii iyo xaweysnimo tan iyo kulantineeda dambena waa ibraahim xasan daandurey iyo jaamac buulla jaamac bahda v o a oo dhammaan idin leh ismaqal dambe oo xiise leh